بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسك السديدات kitaabka muqadimaة اlxadramiya faslu fi aadaabi qaadi اlxaaja xaajada qofka gudanaya aadaabtiisa ayuu fasalu yahay qofka xaajo gudanaya aadaabta laga doonayo yustaxabu waxaa loo suneeyey liqaadi lxaajati qofka xaajo gudanaya xaajada midka gudanaya bowlan aw qaaidan xaajadaas bowlan ahaataya aw qaaidan ama qaa'id ahaataya alqaa'id waagi hore waxaa la dhihi jiray almakaanu lmudma'inu min alard meesha xoogaa yaraha gudan degan hooseyso oo dhulka ka mid a deedna waxaa loo isticmaalay wixii hadda qofka ka imaanayay ee saxrada ahaa marka waxa weeyaan shaygii maxalka magacii loo yaqaanay baa shaygii xaalka ahaay oo xaaliga ahaay oo degayay lagu magacaabo waxa weeyaan qofka waxaa loo suneeya an yalbasa inuu xirto naclayhi labadiisa kabood markuu xaajo gudanayo ama suuli galayo ama banaanba ha fadhiisanaye labadiisa kabood inuu xirto asuna wa yastura wa an yastura ra'sahu madaxiisa inuu asura sunna oo madaxa wax u saaran yihiin madaxa in wax u saaran yihiin ayib wayakuda wa an yakuda inuu qaataa sunaa axjaara alistinjaa'i istijaysiga dhagaxyadeeda dhagaxyada lagu istijoodo inuu qaato oo dhagaxdiisaasna iska sii qaato oo hadhow markuu xaajadii kuto haddou dhagaxii doondoono wixii baa kusii ba-aya ama ku tirmaya haddou dhagax rabo inuu isticmaalo haddii kalena biyow soo xaadirsanaya hadda wa yuqadima wa an yuqadima inuu hormariya sunnaha yasaarahu bidixdiisa lugta bidixdaabow meesha uu ku xaajo gudanayay ama suuliga iyo wixii la mid a hor gelinaya cinda dukuuli gelidda agteeda markuu gelayo lugta bidixdaabaa la horgelinaya meel kasta oo laga fiican yahay hadday suuq tahay iyo meel wasaq hadday tahay iyo meel meelahaasoo kale lugta bidixdaa baa la hormarinaya waa cinda dukuul wa yumnaahu midigtiisa u soo hormarinaya soo saaraya cinda alkhuruuji soo bixidda markau soo baxayana midigta soo hor saaraya waa masaajidka cagsigiisa masaajidka midigtaa la soo horgeliya midigtaana ku dambaysa xamaamkana iyo meesha lagu xaajo gudanayo xataa hadday baadiyaha tahay bidixdaa ku horeysa bidixdaana ku dambaysa masaajidka cagsigiis wey qofkii aadaabta ilaalinaya oo garanaya halkaasaa laga garanayaa dhaqankiisa iyo isticmaalkiisa inuu waxaan fahamsan yahay in kale qofka halkaa ka soo baxay xamaamkaasaa qofkii cilmila hadduu qiimeeya garanaya lugtuu soo horsaaray iyo miduu horgeliyey iyo sidau maarata isku maamulay aqoontiisu meeshay joogto ilaa diinta waa ku dhaqanaya ku camalfal moogto isagoo aan waxba la weydiin baa halkaa laga miisaamaya qofka wix kasta oo baabl takrimo ah midigtaa lagu horumarinaya wakadaa saasoo kaloo yafcalu samaynaya fi saxraa'i banaanka banaanka beriga iyo baadiyaha iyo banaanka hadday tahay qofka xaaji gudasho u fadhiisanayo lugta mi midigtaa ha dambaysa bidixda hormari dow dhaqaaqayana midigta hasoo hordhaqaajiyo bidixda ha dambayso walaa yaxmila wa an laa yaxmila waa inuusan xambaarin dikra اllaahi tacaalى maktuuba dikr اllaahi tacaalى dikriga ilaahay wax lagu qoray waa inuusan xambaarin macahu maciisa dikriga ilaahay wuxuu ku qoran yahay waa inuusan la gelin meesha xaaja gudashada ayb fargashiga haddii arga khaatun fargashiga ugu jiro magac ilaahay ama magac sharafle ku qoran yahay inuu iska siibaa lagama maarmaana ayb ilaa haddii bidixdii uu ku jiro bidixdiina lagu isijeysanayo magacii sharafta lahaana meesha ku qoran yahay lama rabo inay istaabtaan adraacii rag kale waxay leeyihin waaba xaaraan in kitaab musxafa lala galo ama qur-aan wuxuu ku qoran yahay khalaha ama suuliga daruuro la-aan dan keentay iyo daruuro keentay hadaysan jirin dikri ilaahay magac kastoo mucadamaa looga jeedaa magac ilaahay magac nebi magac malag wayactamida wa an yactamida intaanu afcaala waada kordhigantaa anti hore la wada socdaa qofku waa inuu cuskada cuskado calaa yasaarihi bidixdiis markuu xaaji gudashada u fadhiiso labada lugood lugta bidixdaa buu culayska saarayaa lugta midigtaana waa taagayaadoo faraheedow foodooda uu ku hayaa dhulka ayib oo ciribteediiya saasay u taagan yihiin lugta midigtaa faraheediina dhulku hayaa lugtan bidixdaana iyada waa cuskaday oo culayskiibaa u badan lianna daalika ashal fi khuruuji lkhaariji kan soo baxay soo bixidiisa saasaa u sahlan ilaa diintaa wax kastayna bares xataa xamaamka markii la galo xaaji gudashadii iyo nidaamkii dee diinta inoo cadaynayso oo nebiga ina baray calayhi salaatu wasalaam wayabcuda wa an yabcuda qofkii waa inuu fogaado xaajada gudanay meel aan la maqlayn waxaa ka soo baxaya sawdkooda iyo urtooda midna waa inuu tago xoogaa durko muuqaalkiisa xataa hadda u qarin karo inuu qariyaa fiican isagii hadduu fogaan waayey oo dadka iska dhex fadhiiso oo qofku yahay aan saa wax u garanayn iyo dan ku keentayba dadka kale alla markaa sunna waxaa in iyagu ka fogaadaan isagaa la rabay inuu fogaado mogta isaga hadduu samayn waayey dadka kale ha ka tageen ha ka durkeen ayib wayastatira wa an yastatira qofkii waxaa weeyaan waa inuu is asturo ayib meel astura waa inuu tago cidna uma jeedo saas ay tahay meel astura ha tago ha ku gabado haddii cid u jeedana waaba waajib ciddii inay fiirisay xaaraan tahay inuu iska asturo walaa yabuula wa an laa yabuula waa inuusan ku bawlin ama ku kaadin fii maain biyo raakidin fadhiya haba bateen biyo badanba ha ahaadeen biyo badanba ha ahaadeen biyo meel fadhiya waa inuusan ku dhex bawlin ku dhex kaadin biyo waqafa iyo biyo musabala iyo hadday yihiinna waaba xaaraan inuu ku dhex bawlo ku kaadiyo dee kaadi haddii la diidayna wixii gadaal ka imaanaya ka sii daran ayib waqaliilin walaa yabuul waa inuusan ku bowlin fii maain oo qaliilin bay ka dhiganta fii maain raakidin iyo waqaliilin wa maain qaliilin biyo yar oo jaarin dareerayo soconaya biyo yaroo wadiiqo ama kanaal saahaya ama maagad ama yaa laag yara iyagana lama ogolo walaa yabuula walaa yabuula waa inuusan ku bowlin fii juxurin god meel godahoo dalool dhulka ah waa dalool ama dilaac oo maxaa loo diiday xayawaan daciifoo quraanyo iyo wax lamid inta ku jiraan inay ku dhibaatoodaan baa dhici kadha ama xayawaan qawi ah oo qofkan ka xoog badan baa ku jiro inuu kusoo boodo bahalaya masas haday kaga soo baxaan isagiibaa hadde dhibaatoonaya ama dhib soo gaaraysa ama cararaya wixii kusii bahaya xayawaan daciif oo waxaan kaadiisii dhibaysa hadday yihiin ku dhimanaya ku baaba-ayaan isagiibaa dhibaya marka meel goda waa inuusan yaa la doonan wamahabi riixin dabayl makaanu dhabadkeed meel dabayl ka kacayso ya iyadana waa inuusan ku bowlin ilaa dabayshii baa ku soo rashaashulkhaarij wixii soo baxay rashaashkiisii iyo firfirirkiisii baa isaga ku soo noqonaya wariiqin dariiqiina waa inuusan ku xaajo gudan dariiq ummaddu marayso wa taxta shajaratin geed hoosteed geedaasoo muhmiratin muhmira ah geed miro bixiso wey hadda hadday doonto yaysan miro lahaan laakiin geedaha midhaho loo yaqaan wey waaya shajaratin oo muhmiratin oo yu'kalu hamaruhaa miraheedana la cuno geeda miro bixiyo aan mirahooda la cunin baa jira moogta geed miro bixiyo mirihiisa la cuno wey ama waa la ursadaa udgoon buu leeyahy walaa yatakallama wa laa yatakalama waa inuusan hadlin ilaa lidaruuratin baahi iyo daruuro inay timaado mooyaane waxaas markay qofka ka soo baxayaanoo meeshaa fadhiyo waa inuusan hadlin ayb walaa yastanjiya waan laa yastanjiya waa inuusan ku istijaysan sida fiican filmaai bilmaai biyaha fii mowdicihi meeshiisii isagoo ku sugan meeshuu ku xaajo ku tahay isagoo weli lugaha ku haya waa inuusan biyo iskula sii dul shubin ilaa wixii isaga ka yimid iyo biyihii baa isku dhacaya waxaa kusoo noqonaya marka najaasadii haddayse meeshu meel loo darbay tahay sida xamaamyada iyo suuliyaashan oo wixii ka yimid godka ay galeen dhib ma leh taasina wata waan yastabaria waa inuu iska istibreeyo iska hubiyo min albawli kaadida kaadida ha iska hubiyo intuu danigiisa iyo melihiisa isleeyahay waxba soo bixmayaan dambe markuu gaaro markaa ha iska istijoodo waxaa laga yaaba qof dadku ku kala duwan yihiin qof marka u horeysaba inaan ka dhammaata kaadidu inaan dhibic dambe ka imaan qofna inuu u baahan yahay intaa ka badan qof inuu tanaxnux iyo u baahan yahay iyo wax lamida inuu dhaho qof inuu u baahan yahay inuu waxoogaa socsocdo oo dhaqdhaqaaqo qof inuusan waxaasoo dhan waxba uga baahnayn waswaso inuu gaarana lama rabo qofkii markasta isleeyahay xaaladaadu caadi maaho weli waxbaa socdo waxbaa jiro ilaa heeroo meesha kasoo dhammaan waado maantao dhan ku jiro uu gaaro oo wareero waswasadaas iyadoo qofka waa dilaysaa lama ogolo laakiin kaadidii iska socoto inuu horay biyihii ismarshana lama ogolo wixii isku najaaseeyo wayaquula waa an yaquula waa inuu yidhaahdo cinda khuruujihi cinda dukhuulihi gelidiisa agteeda markuu gelayo bismi illaahi baan ku xirsi xiranaya oo daydaysanaya allaahuma allahyow inii anigu acuudu waan magan galay bika adigaan ku magan galay min alkhubhi walkhabaaidi ayaan kaa magan galay min alkhubhi shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaaidi kuwooda dhadig baan kaa magan galay waa markuu geli geli rabo wey hadduu galay xamaamkii oo halmaamay dikrigan qalbiga ha ka akriyo ilaa afka kagama dhawaaqi kara wa cinda khuruujihina waa inuu yidhaahdo markuu soo baxayo bmanaa cinda khuruuji bacda khuruuji wey cindadu bimacnaa bacda gufraanaka gufraanaka macneed waa maxay as'aluka usoo qadar ilaah waxaan ku weydiisanayaa gufraanaka dhaafidaada alxamdu maa lilaahi ilaahay buu xamdu ahaaday aladii allahaasu adhaba tagsiya canii aniga xaggayga aladaa wixii dhibta ahaa wacaafanii iyo caafimaadiyey wixii dhibayey ila markuu meesha kusii ordayay waxbaa dhibayey alli wixii dhibayey iga tagsiyey wixii haraynay caafimaashay allahaasaa mahad u celiyey oo mahad iska leh walaa yastaqbila wa anlaa yastaqbila alqiblata qiblada waa inuusan qaabilin walaa yastadbiraha waa inuusan u daba jeedin meel xamaam loogu talagalay maaha oo hawsha loogu talagalay meelaha kale meelu fadhiisanaya qiblada waa inuusan qaabilin una daba jeedin wayaxrumu waaba xaaraan daalika arrinkaas oo arrinkee ah istiqbaal iyo istidbaarka qiblo qaabilid iyo qiblo u dabajeedin waa xaaraan in lam yakun hadduusan ahayn beynahu isaga iyo wa beynahaa xagga qiblada saatirun wax saatira astur hadduusan u dhaxayn waaba xaaraan xagga qiblada qaabilaya soo maa astur ha u dhexeeyo haddaan astur u dhaxayn waaba xaaraan ow amase waa u dhexeeyaay bacudda canhu wuu ka fogaaday asturkiibuu ka fogaaday akara wax ka badan min alaaثati adrucin saddex dhudhun asturkii waa ka fogayay derbigaas oo kale saddex dhudhun uga fog buu u jiraa asturkii geedkii iyo gebigii waxbaa u tari mayso inuu qaabilo lama ogolo ow amase intaa umaba jire kaana wuxuu ahaaday aqala mid ka yar asturku min uluey diraacin dhudhun saddex meelood loo dhigay laba meelood buu ka yaryahay aqala dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis baa la rabay inuu wuxuu dhan yahay asturka kuu noqonaya ugu yaraan dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis wax ka yar oo ka gaaban baa qiblada ka xiga dabajeedintuna waa la mid waaya haddii se saddex dhudhun uga dhow yahay waaye shaygan asurka kuwaana dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis uu koru taagan yahay iyo wixii ka badan in la qaabilo iyo in loo daba jeediyo waa la ogolyahay halkii diraac afartan iyo sideed sentimitir waxaa lagu leeyahay marka intaasi waa sidaa ilaa fi lmawaadici meelaha mooyaane almucadati loo darbay lidaalika arrinkaas meelaha xamaamyo loogu talagala hadduu doono yousan dhisnaan god cidlaado qodan ba ha noqdo aan weli la dhisin meeshii loogu talagalay iyada arrintaas uma taal ya asturkaas iyo qiblo qaabil iyo dabajeedin iyo waxaasoo dhan waxaa weeye dhanku doonu qaabili karaa xaaraan iyo karaahiye iyo khilaaful oliya midna ma jiro taasina wata ayb ilaa fi mawaadic اmucadati lidalik wa min aadaabihi buu ka mid ahaaday aadaabtiisa qofka xaajada gudanaya allaa yastaqbila inuusan qaabilin ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa waa goorma markay soo baxayaan iyo markay dhacayaan wey marka kale ma inuusan qaabilin dabajeedinta ka waran dhib ma leh astur baan jirin haddaan astur jirin qoraxdii soo baxaysa ama dayixi ama dhacaya inuu qaabilo lama rabo walaa yarfaca wa allaa yarfaca thoobahu maradiisana kor waa inuusan u qaadin xataa yadnuwa min alardi ilaa dhulka uga dhowaanayo qofkii meeshiibuu galay hal mar inuu marada iska diiraa la diirayaa hadba intuu dhulka u dhowaanayo maradiina kor hawsii qaaday walaa yabuula walaa yabuula waa inuusan ku bowlin fii makaanin meel oo sulbin ama salbi adag meel qalafsan hadduu ku bowlo dee meel adag weeyaan kaadida horey kaga soo noqonaysa oo soo boodisa dhagax iyo meel gabiiba iyo meel adag wey meel jilicsan waa inay u noqoto walaa yandura walaa yandura waa inuusan fiirin ila samaai cirka isagoo xaajo gudanaya o walaa ilaa farjihi cawradiisana waa inuusan fiirin walaa ilaa maa shayna waa inuusan fiirin yakhruju minhu isaga ka soo baxaya waxaa ka soo baxayana inuu daawado ma ah waxay doonaa ha noqdo waaye kuwaan shay baarada iyo kuwaas aawata dadka hadda u diraya qofkii ilaa waxay leeyihiin hawsha alla kaala marka kolleyba waa ha laga yaaba inay danta ku kalifto inuu fiiriyo wixii arrin kale keentay caafimaad iyo waxaas waa meeshiis walaa yacbaa wa an laa yabcaa yacbaa waa inuusan cayaarin biyadihi gacanta isagoo xamaamkii ku jira markaas isku falaadeen isku cayaarin wey meeshu waa meel aan fiicnayn haddiiba in laga degdegaa la rabaaye ummado kalaa meesha ku danayse oo ka agdhow wa an yusbila wa an yusbila thawbahu maradiisana waa inuu raariciyo hoos usii daayo qabla intisaabihi istaagiisa ka hor oogankiisa intuusan isqotominu taagmin waa inuu marada hoos usii daynayo mara kana wayaxrumu waxaa xaaraan ah albowlu kaadi fi lmasjidi lagu bowloo lagu kaadiyo walow fii inaa-in weel ba allah ka dhig qofku inuu masaajid dhexdii ku kaadiyo xataa weel haddoo u dhigo lama ogolo wayaxrumu waa xaaraan in lagu kaadiyo cala alqabri qabri dushiisna waa xaaraam waa dushiis ayb wayukrahu waa la nacdo waa la karaahiyeysay cinda alqabri qabriga dushiisa adamaha waa agtiisa meel qabri u dhow in xaajadaa lala fadhiisana waa karaahiye wa qaa'iman xaalu yahay isagoo taaganna inuu xaajo guto oo kaleete ayana waa la diiday waa laga fiican yahay ilaa licudrin cudurdaar mooyaane taa qof haddee aan fadhiisanba karin dadka hadda suuliyaal dheerdheer inay helaan maa si kale aan samayn karin oo kale waaye shuruud baa jidha marka wa fii mutaxadafi naasina waa iyana waa sidoo kale waa la naca dadku meeshay ku sheekaystaan inuu ku xaajo guto ilaa dadka dhow imaan lahaabaa waxaan arkayo nacayo qalbiga ka nabcaysanayo meel dembi iyo munkar iyo bele lagu hayo haddaysan ahayn shar isleeyaha ka carare faidaa cadasa hadduu hindhisamayaa xamid allaah ilaahay buu mahadayaa biqalbi isagoo meeshii ku jira xamaamka buu hindhis ilaahay waa mahadinaya ilaahay alxamdu lilaahi buu dhihin hadhehe xaggee ka dhihin biqalbihi qalbigiisa hadow inuu naftiisa maqashiyaa la diidaya taasina wata faslun fi listinjaai istijadii buu fasal u yahay alistinjaa wayajibu waxaa waajiba alistinjaau istijays min ka istijays ya min kuli radbin shay ka soo qoyeen xaggiis khaarijin ka soo baxay min axadi sabiileyni labada wado midood bil maa-ina looga isijeyso biyo ow bilxajari amba dhagax dhagax ama biyo ayaa looga isijeysanaya ayb ow jaamidin buu ku isijeysan shay engegan oo daahirin daahir ah oo qaalicin fujinaya najaasada oo hayri muxtaramin mid xurmale heyrkiis dhagax maxaa la mid a kullu jaamidi shay engegan daahira najaasada fujinaya xurmana aan lahayn kartoon adag iyo gee geedaha maaragtay jiriftooda iyo jilibtooda iyo qoryaha iyo waxaas laamaha iyo waxyaalaha ad adag oo najaasadiina fujinaya xurmana aan lahayn kuwaas weeyaan amaa wixii xurmo leh sida kutubta cilmiga sharciga ku qoran yahay iyo naxwaha iyo culumulcarabiyada iyo iyo waxa la cuno xataa qubka sare allaha ka dhigo qarahaas dubkiisa sare allaha ka dhigo qolofkiisa ama wax xayawaanoo noolo ah waxaasoo dhan lama isticmaali karo ayb wayusanu waxaa la suneeyey aljamcu in la jamciyo beynahumaa labadooda labadee biyaha iyo dhagaxa dhagaxa inta isticmaalo biyaha ka dabageeyo meesha u suuroobayso magaalooyinka inta badan dee ma suuroobayso waxaan suuliyaasha iyo waxaas dhagaxyo laguma guri kare waa meesha u suuroobayso walow bijaamidin ba allaha ka dhigo jamcintaas shay engegan oo mutanajisin mutanajis oo najaasa gaadhay duuna alaai masaxaatin saddex masax sokaris walow bijaamidin oo mutanajisin oo duuna alaai masaxaatin saddex masaxna ka yar maxaa la rabay saddex masax maba heli karaba hal mar dhagaxo isticmaalo haysa ama laba jeer waxa weeyaan saddexdii haba ka yaraatay inuu dhagaxii ama wixii la mid ahaa isticmaalo dabeedna biyihii ka dambaysiiyo ayaa habboon hadduu doono mutanajis ha noqda dhagaxan ilaa biyihii baa ka dambeeyo meesha daahirinaya fain iqtasara calaa axadihimaa midkoodun hadduu ku gaabsanayo falmaau biyaha afdalu fadli badan bal iyagaaba caynoobay meelaha qaarkood dhagax iyo biyo hadday midun ku gaabsanaysa biyaha la qaadanaya oo fiican wa shardulxajari dhagaxa shardigiisu anlaa yajifa najasu najaskii waa inuusan engegin dhagaxu waa qalalan yahay najaasadiina hadday alal qalasho laba qalalan maxay iska qaadayaan waxba najaasada intaysan qalalin baa dhagax wax tari karaa walaa yantaqila wa allaa yantaqila waa inuusan guurguurin walaa yadra wa allaa yadra waa inuusan soo darin calayhi maxalka dushiisa najasun aakharu najaaso kale oo ajnabi ah waa inuusan soo darin walaa yujaawiza wa allaa yujaawiza waa inuusan dhaafin waxa ka soo baxay qofka safxatahu baryihiisa iyo waxashafatahu dakarkiisa inta hore waaye intaa waa inuusan dhaafin xagga gadaal wixii ka yimid baryaha inta isdabasho waa inuusan dhaafin kaadidana intaa hore waa inaysan dhaafin wa allaa yusiiba waa inuusan asiibin hu oo maxalkii ah maa un biyo maxalkii najaasada lahaa maa un biyo qaliilun yar bay ka dhigantahay maa un oo hayru mudahir biyo aan wax dahirayn oo aan ku filnayn meesha waa inaan la taabsiin ilaa najaasadii bay ku kaakacays wa an yakuuna waa inuu yahay shaygaa lagu sijaysanayo dhagaxaya wixii la midkaa bialaai masaxaatin saddex masax xataa hal dhagaxoo saddex dacalle hadduu yahay saddex gees ku filan wixii hadday ka dhammaadaan fain lam yanqal maxallu maxalka hadduusan dahirmin wajaba alinqaau dahirid baa waajiba alinqaau baa waajiba dahirid meeshii la nadifiyo ayaa waajib noqos dhagaxyadu habateen hadday doonaan wayusanu waxaa la suneeyey alitaaru baa la suneeyey tiro isdheer saddex dhagax waxaa weeyaan waa tiro isdheer afar haddii ay arrintu ugu dhammaato mid shanaad ha iskaga daro tiro isdheer wasticaabulmaxalli maxalka camimidiisa bilxajari dhagaxa lagu camimo iyana waa sun meesha wax ka yimaadeen in dhagaxa lagu camimo halkii masaxba waa lagu camimaya marka camimidaas waaba laga maarmaan iyada xagga kayfiyada baa sunanumahu ka imaanayaaye xagga camimidda waa laga maarmaan walistinjaa-u ku istijaysi weeye bil yasaari bidixda saasaa sunaa karaahiye weeye midigta in lala aado bidixda waa in lagu dhaqo ayb xaaraan haddii la yidhahdana culimaat wa calayhi jamcu mina jamc badanoo inaga ah haddaan shaaficiye nahay wa kaiiruuna min gayrina in kaloo badanoo culimmadeena kale oo muslimiinta ah baa qaba xaaraannimadaas walictimaadu baa sunnaha cuskasho calal wusdaa fardhexada gacanta bidixdaa haddii lagu sijeysanayo farta fardhexada ah boqolkiiba sideetan ama sagaashan awoodda ha la saaray in iyadu meesha dhaqdo gacnihii kalena waa la dhaqayaan lakin iyada awoodda la gelinaya fi duburi dabada xagga dambe in istanjaa bilmaai waa hadduu biyo ku istijaysanaya laakiin dhagax hadday tahay dhagaxa keliya axtiraya wa taqdiimulmaai biyaha horumarintooda baa haban lilqubuli qubulka lagu horumariya cala duburin laga horumariyo biyo ku istijaysanaya gadaal intuusan dhaqin horey ha dhaqo gadaalna ha dambayso wa taqdiimuhu baa iyana haban oo fiican istijaha horumarintiisa calal wuduu'i weesada laga hormariyo uusan salasulbowl qabin salasulbowl hadduu qabo waa waajibe ilaa qofkaan istijaa qabin waa iska weesaysan karaa hadhow istijaysanay hadduusan isagu istaataaban galofis iyo wax kale iyo isku dhaqa laakiin marka horeba in istijada horeysaa fiican wadalku yadihi baa sunaa gacantiisa inuu ku duugduugo bil ardi dhulka uu ku jiijiido waay gacantii markuu meeshaa kusoo dhaqay boorkan iyo dambaskan iyo waxaan ha ku jiijiido ha dhaqo markaas waswaasku si uga tago waa meesha hadda saabuun helaya hadda qofku iyo shaambo iyo wixii kale wakaa waxa hadda ummado kale keenanaya gaalooyin maa diinta kuu sheegaysa nadaafadda iyo nidaamkan iyo qofku markuu meeshaa ka sugo inuu gacanta dhaqdo dadka waxay moodayaan in qolooyinkan iyo reer galbeedku inoo keeneen horey baa diinta inuu ku sheegtay uma yaqsiluhaa bacdahu gacanta wuu dhaqayaa ka bacdi saabuuntan iyo dhulkan iyo dambaskan intuu geshay dabadeed wa nawxu farjihi farjigiisa iyo cawradiisa inuu ku rusheeyo baa sunno ah iyo wa isaarihi hoosguntigiisa biyo inuu ku shubo waaye biyahani waa maxa biyow hoos kaga shubay waswaaska uu la dagaalamaya waxa laga yaha inuu isdhao qoyaan miyaa jira haddii laakiin qoyaan kale oo isagio dhan isku sayriyo dee mid u dhahayo qoyaankii hore weeye maba jiro intii waswaas ku dhici lahaa markaas xoogaa biyaha saa iskugu sayrsaba waay meeshii ou dhaqay iyo dhal- maradii intii u dhaweeday waxaasoo dhan buu biyo saa ugu sayrshay bes waswaasba ma qabanaya markaas wa an yaquula inuu yiraahdo baa sunaa bacdahu bacd alistinjaac intuu istijaysay ka bacdi allaahuma allahayo dahir nadiifi qalbii qalbigayga min annifaaqi kufri caloolaad gaalnimo caloolaad munaafaqnimo ilaahu qalbigayga ka ilaali waxashin ilaahu dhowr farjii farjigaygana min alfawaaxishi waxyaalaha fawaaxisha xunxun ilaahu ka ilaali farjigayga xumaha oo dhan waay saasuu dhahaya ayb waa ducadaas ku ducaysanayaa wey markuu saa ugu ducaysto waa u dhammaanta hawsha wallaahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab